barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shan iyo tobanka bisha oktoobar sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sidee buu u saameeyey qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ee muqdisho ka dhacay dhallinyaradii ka badbaaday musiibadaasi wallaahi qaraxaas wuxuu igu yeeshay saameyn aad iyo aad u weyn waa qaraxii ugu horeeyey aana bartanka kaga jiro uu dhaco qaraxyo kaleeto way jireen laakiin qaraxii aa goobjoog u ahaa oo aan dhex taagnaa wuxuu ahaa qaraxii soobe
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhallinyaro ku sugan magaalada garoowe oo wada dadaallo ay doonayaan in wax looga bedelo hanaanka lagu soo xulo xildhibaanada baarlamaanka puntland
heesaha aad nagula nasan doontaanna waxaa ka mid a
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay isku garab taagayso kuna taageerayso xukuumadda dalka boqortooyada sacuudi arabiya war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa lagu yidhi xukuumadda soomaaliya waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonnida iyo qarannimada dowladaha carabta waxaanay shaacinaysaa baa la yidhi inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada sacuudiga ee aannu walaalaha nahay sida war-saxaafadeedka lagu xusay innagoo isgarab taag u muujinayna ugana muujinayna cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna gaarsiiso kaalinteeda iyo weliba danaheeda dhaqaale jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa ay adkaynaysaa lagama maarmaannimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameedsanayo sacuudiga ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu yidhi arrintan ayaa waxa ay imanaysaa iyadoo jahawareer xooggan uu weli ka taagan yahay halka uu jaan iyo cirib dhigay weriyaha dalka sacuudiga u dhashay ee la yidhaahdo jamaal khashukji oo isagu muddo laba toddobaad ku dhowla la'yahay kadib markii uu galay qunsuliyadda uu dalka boqortooyada sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga arrintan ayaa sidoo kale waxaay imanaysaa kadib markii booqasho maalmo qaadatay uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ku tegey dalkaasi boqortooyada sacuudi arabiya iyadoona kusoo beegmaysa buuqa arrinta weriyahan ka taagan inkastoo la sheegay in safarka ra-iisul wasaaruhu uu ahaa mid hore usii qorshaysan
ciidamada biliiska ee magaalada sheeska ee gobolka minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada laba gabdhood oo soomaaliya oo lala-aatan iyo aroortii hore ee sabtida biliiska ayaa xalay soo gebagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kiiska gabdhahan oo markii ugu dambeysay la sheegay inay boliisku weydiisteen gurmad degdega kadib markii ay soo waxeen nambarka gurmadka degdega ahi ee gudaha waddankan maraykanka boliiska ayaa sheegay in gaariga ay wateen bushra maxamuud cabdi iyo saynab cismaan cabdulle oo labadooduba sagaaliyo toban sano jir ahaa uu ku dhacay balley taliyaha ciidamada boliiska ee magaalada shesk scott nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhahani ay mid gaariga dhexdiisa ay ka heleen mid kalena biyaha dhexdooda taliyaha ayaa sheegay in weli ciidamada nabadgelyada ay wadaan baaritaano la xidhiira sababta keentay shilka ay ku dhintaan gabdhahan soomaalida
halka aad wararkaasi kala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a barnaamijkuna waa kii duhurnimo ee dhallinyarada maanta sannad ayaa ka soo wareegatay qaraxii lagu baaba-ay ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho ku dhowaad lix boqol oo ruux ayaa la sheegay inta la xaqiijiyey in ay ku dhinteen qaraxaasi dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay waxaa ku jiray dhallinyaro fara badan anise cabdilcasiis xuseen oo ah gabar saxafiyada ayaa ka mid ahay dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka kula xiriiray waxaanay uga warantay wixii ku dhacay afar iyo tobankii oktoobar sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii qaraxa daqiiqado ka hora waxaan kasoo baxay goobteeda shaqada waxaan usoo tallaabay isgoodka soobadan aan ka raaci lahaa gaadiidka madiina lama filaan waxaa kor iila baxay oo hubada ila galay waxaan cod lahayn oo aanan maqlin daqiiqado kadib waxaan kusoo dhacay hortaan taagnaa meel aada uga fog dhicitaanka aan dhacay isla markii waxaa dushiida kusoo dhacay dadkideyda kaleeto iyagana hawada ku maqnaa qofka ugu horeeya igu soo ballacay waxaan isartay inuu ahaa qof rag ah marka maxaa intaas xigay intaasi waxaa ii xigay cabaar ayaa dhulkii kusii nagaaday oo waxaan awoodi waayay inaan dhaqaaq sameeyo qiiq iyo olol iga buuxsama aawiisa neefta xataa igu xirantay aan awoodi waayay inaan neefsado garguurasho ayaa waxaa ku raadiyey goob aan ku baxsado mugdigaas nasiib waxaan u yeeshay inaan baxsado goob iftiin ayaa helay markaan helay goob iftiin a lugaheyga aan kula baxsan karo waxaa awoodi waayay inaan istaago oo aan dhaqaaq sameeyo waxaan u qaatay inay lugaha iga burbureen hase ahaatee lugaheyga waa iigu yaaleen alxamdulilah marka aana gacanteeda ku raadiyey lugaheygii waan helay waxaa ka buuxa balse qoyaan anuu kala saari waayey inay ahaayeen dhiig iyo biyo waxaan argay goob iftiin ah ay dad wada dhiigaya ayagana ay ku cararayaan waxaan awood isku yeelay inaan goobtaas anigana aan beegsado waan ku cararay anigana waxaan beegsaday goobtii dadka ay ku cararayeen goobta aan ku cararay waxaa ka buuxay dad fara badan oo sideedii oo kale dhiig ugu du- ugu qubanayo dhar qaar aanan xirnayn waa gartay marka ah, dhaawac ku gaaray xilligaasi muxuu ahaa dhaawac weyn miyuu ahaa xaguu dhaawac kaa gaarays
dhaawaca wuxuu iga gaaray jilibka lugta bidix ayuu iga gaaray xilliga oo dhaawacaasi oo igu dhacayna ma aanan fiirinin xataa inaa dhaawacaan qabay in kale waan ujeeday in lugaheyga ay dhiig leeyihiin dharkeyga uu dhiig ka quunayo xijaabkeyga uu dhiig leeyahay balse awoodu ma lahayn xilligaas inaan fiiriyo aniga iyo koox kaleeto oo gabdho ah waxaan iswareysanay halka ay u socdaan afar ka mid ah waxaan naqanay inaan reer madiino nahay waxaan usoo baxnay dhankii iyo madiino annagoo afarteenaba aysan ku jirin hal madaxa uu u daboolan yahay ama dacas xiran marka inta aan sii soconin waxa ay indhaheenu ay qabteen qaf dhex yaalo jidka dhexdiisa isgooska soobe aada ugu fog xataa oo qaraxa meeshuu ka dheecanan ulibeen qof jidka dhex yaalo oo rag ah dharkiisa ay gubteen dhiig ka qubanayo asaga xataa gubtay xataa awood uma sii yeelan kartid inaad sii fiiriso waa gartay marka maxaa hadda dareemeysaa muxuu saameyn ah uu uu qaraxaas kugu reebay wallaahi qaraxaasi wuxuu igu yeeshay saameyn aada iyo aada u weyn waa qaraxii ugu horeeyey aana bartanka kaga jiro uu dhaco qaraxyo kaleeto way jireen laakiin qaraxii aan goobjoog u ahaa oo aan dhex taagnaa wuxuu ahaa qaraxii soobe oo dad badan markii aan dhaho qaraxii soobo goobjoog ayaa u ahaa waxay leeyihiin misee camal maskixiyan xataa maxaa ka maxaa ku gaaray maskixiyan xataa xabad inaysan i gaarina dadka u sheegaa oo guriga ilaahay igu soo siiyey ilaan qof haduu iimaan leeyahay ilaahay dhibaatadu maba tusee alxamdulilah rabbilcaalamiin maskixiyana waa ka fiicanahay jir ahaanna waa ka fiicanahay laakiin wuxuu igu reebay mirigo badan iyo tiiraanyo badan waxaan ku waayay asxaab fara badan oo aan oo aan aada iskugu dhaweyn sidoo kale waxaan ku waayay qaar ka mid ah familiga aan ku waayay alxamdulilah rabbilcaalamiin hadeertaana waan kasoo kabsanaynaa ilaahna naguma soo celiyo qaraxaasi mid lamid ah intii ku dhaawacantay waxaa ilaah ugu baryaa inuu ilaahay caafiyo intii ehelkooda ay ku haysayna waxaan ilaah ugu baryaa in qalbigooda ilaahay u qaboojiyo inta ku dhimatayna waxaan ilaah ugu baryaa inuu janaatilfardiiso ilaahay ka waraabiyo
taasi waxay ahayd anise cabdilcasiis xuseen oo ah gabar saxafiyada oo ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay qaraxii weynaa ee afar iyo tobankii bishii oktoobar ee sannadkii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada muqdisho waxa ay khadka telefoonka ugu warramaysay nuur bukhaari
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a iyadoo ay soo dhowdahay doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtinimada puntland ee qaar ka mid ah dhallinyarada puntland oo isku jira qurbajoog iyo daljoogba waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan hanaankii xulista xubnaha baarlamaanka puntland oo ay weli soo xulaan odayaasha dhaqanka dhaqdhaqaaqaasi ayaa waxaa riixaya urur la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa kalabayr oo ay sameeyeen dhalinyaro waxaana dhallinyaradaasi ka mid ah maxamed daahir caynsane oo sidoo kale ah guddoomiyaha suxufiyiinta puntland waryaha garowe nuux muuse barjeeb oo wareystay caynsane ayaa ugu horeyn wuxuu weydiiyey waxa uu qabanayo ururkooda
ujeedka de nuuxow waxaad dareemaysaa xilligan marxalad kala guura puntland inay joogto oo maamul wakhtigiisu sii dhammaanayo mid kalena loo baahan yahay inuu yimaado xildhibaano oo lasoo xulayo aqalka maxaa layaha golaha wakiilada puntland ayaa waxa ay keentay in dhalinyaro isugu jirta maxaa la yidhaahdaa saxafiyiin qeybaha kala duwanee bulshada rayidka ah ay ka muujiyaan walaac xaaladda puntland ay joogto ooiyo baahida loo qabo in la helo matalaad dhab ah iyo soo baxaan xildhibaano mas-uuliyadda dalkan qaadi kara oo ka hormarin waxaweye ka horumarin kara maslaxadooda maxaal shakhsiyadeed tan caamka ah taasa ugu muhiimsan marka hadda in maxaal baraarugaas uu jiro oo dhammaan dee wati wacyigu sidii ma taagnaanayo horey loo ahaan jiray oo dadku iska indhexirnaan jiray dhalinyaradu haddeertan waa ay soo maxaa la indhahe lasoo kala baxday waxaa jira warbaahin maxaa la yidhahda arrintaasi u kurgalaysa baraha xiriirka bulshada dadkii waxbay barteen dadkii qeybbaa soo laabatay sidii berigii hore ma noqonayso marka oo oday keliya laguma deynayo taasaa keenta marka movementkan inuu bilaabmo oo dhinacyo badan isugu jira kulligoodna ay dantoodu keliya tahay in gurigaas matalaad dhab a la helo dad puntland waxaa weye gobolada ay ka yimaadeen si dhaba waxaa weye maxaa la yihahda u matalaya marka qaabkee u wajahaysaan hadda waxaan arkaya baraha bulshada inaad fariimo soo gelinayseen aad uga hadlaysaan qaabkan dhaqdhaqaaqa kala beer uu ula hadlayo ama ujeedadiisu u gudbinayo qaabkee aad dooneysaan inaad ku gaartaan odayaasha ay talada ka go-do ee aad dooneysaan inaad wax ka bedeshaan
dhaqdhaqaanka kala beer marka ugu horeysa qaabka aanu doonayna waxaa ka horeysa magacan wuxuu meeshuu ka yimid oo ah in aynu joogno isgoys aynu taaganahay isgoys wado isgoynaysa afar qeybood u kala magaysa innaga inagu xiran tahay marka dhinaca ay rabno inaynu aadno iyo dhankaynu rabno wadada inaan u goyno ma sideenu hore baanu ku soconaa oo indhaha waxa weye aanu ka dadanaa waxaa meesha ka socda mise maxaa la yidhahdaa waynu ka qayb qaadanaa talada oo maxaa la yidhahdaa waynu soo galnaa aayaheena iyo mustaqbalkeedana waxaa weye waynu ka tashanaa qaabka aan rabno inaan wajahna waxaa weye waa wax yar oo fudud dhalinyarada ku jirta oo nooc walba iska leh maxaa la yidhahdaa in ay iyagu breshar saaraan cidda nabadoonka u ah cidda maxaa la yidhaahdaa haysata saxiixa xildhibaanka loo tago la yidhaahdo war ilaah baan kugu dhaaraya aakhiradaada u baq qofka aad noo soo diraysa ha noqdo qof hufan tusaalayaashaan hadda aanu samayno waxaa ka mid a in qofka nabadoonka lagu yidhaahdo adeerow afar qof shan qof ka soo dhig kadibna waxaa usoo bandhigtaa dad reerka ka mida oo dadka maxaa la yidhaahdaa cuqaasha ama dadka miidda ah oo aqoon-yahan iyo ganacsato iyo dhallinyaroba isugu jirta kala doorisii go-aanka keligaa ha qaadan qol intaa isku soo xirtid maxaa la yidhahdaa qof kilgiis ha dooran taas maxaa la yidhahdaa nidaamkaas waxaan u aragnay inuu yahay nidaam hufnaan ay ku jirto oo qeybtoodna hadeertan xildhibaanada ka mid a gobolka karkaar iyo gobolka bari gobolada bari iyo karkaar ay kusoo baxeen hanaankaasi ay kusoo baxeen waa hanaan hufan iyo dadka soo baxana ay yihiin dad maxaa la yihahdaa xul ah oo aanu isleenahay way istaahilaan inay maxaa la yihahdaa ay waxaweye deegaanada ay ka yimaadeen ay matalaan qaabkaas baan waxaweye kow ka ardada jaamacadahaanu la kulanay miidiyadii oo aan anigu aan madax u ahay halkan puntland waanu ka qayb gelinay oo inay dadka maxaa la yihahdaa ay ka qayb qaataan sare u qaadidda wacyiga bulsho ku aadan marxaladan kala guurka inay iyagu dadka wareysiyaal waxaweye ka sameeyaan ku yidhaahdaan nooceebaad u baahan tihiin matalaad noocey u baahan tihiin maxaad ka rabtaa xildhibaankaagu inuu noqdo fariin nooceyaad u diraysaa nabadoonkaaga hawshuna way socotaa insha allahu tacaalana waxaanu ku rajaweynahay marka bishaanu dhammaato oo broseska la gaaro maxaa la kala waxaweye kala saaridda inay puntland usoo baxaan sanadkan insha allahu tacaala dad matalaad dhab ah aqalka wakiilada puntland laga helo marka laga soo tago hadda filashadiinna ilaa iyo hadda waxyaabaha aad qabateen waxyaabaha ka soo baxay oo aad is leedihiin guulaan ka gaarna maxaa ka mid nuuxo wallaahi maxaa la yidhaahdaa shaqo fiican baanu qabanay inkastoo waxawey waqtigu gabaabsi nagu ahaa oo mar dhaweed aanu bilownay laakiin sida aynu aan qabqabta aanu ku bilownay oo dhallinyaradu ay iskugu timid xilli dhow iyo sida hadda maxaa la yihahda outcomeka iyo waxyaabaha ka soo baxay maxaa la yidhaahdaa iyo dadku siay ugu baraarugeen iyo sidii aanu maxaa la yihahda qabiilada qaarkood aanu fariinteeda u gaarsiinay oo ay naga aqbaleen oo ay bogaadiyeen fursadan maxaa la yirahdaa aan- aan- aan- waxaan barnaam- barnaamijkan aan- baan ka wadaa fursad maaha in- in barnaamijkan aanu maxaa la yirahdaa aan usoo gudbinay nuuxa uma malayn karti insha allahu tacaala Een, sidaan horey kugu sheeganay dhammaadkiisa bisha soo socota waxaan rajeynaynaa guul weyn inaanu ka gaarno oo aanu ka qayb qaadano tiro fiican oo labaatan kor u dhaafaysa inay naga yeeleen in ay barnaamijkaasi si hufan ay kusoo baxaan maxaa la yidhahdaa xildhibaanadoodu waxaa weeye haddii rabbi idmo
maxamed daahir caynsane oo ka mid ah suxuufiyiinta puntland islaamar ahaantaasina ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada oo kalabeer la yidhaahdo wuxuu u warramay wariyaha v o a garowe nuux muuse barjeeb dhinacii heesaha ayaan jallaacaynaa heesaasi aad sii maqlaysaan waxaa ku luuqaynaysa fanaanada farxiya fiska aynu wada dhegaysanno
wararkaasi macaan ee farxiya fiska aanu halkaa kaga nimaadno markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaaraa jamaal axmed ismaan
aad baad mahadsan tahay jacfar dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha horyeelada kala gedisan ee yurub waa laga nasanayaa toddobaadkan oo waxaa jira kulmo saaxiibtinimo iyo kulmo kale oo isreeb oo qaaradda afrika sidoo kale haddii dhinaca yurub aynu aadno ueva nations league oo kulmo saaxiibtinimo oo hore u dhici jiray lagu bedelay ayaa waxaa shalay is arkay waddanka talyaaniga ayaa gooli waxba kaga adkaaday poland ruushka iyo turkiga oo wada dheelana laba gool waxba turkiga ayaa lagu awaduraanaday israel iyo albeniana laba iyo gool laba gooli waxba xulka albeniya ayaa afka ciida loo daray rumeniya iyo serbiya goolla-aan bareejo ay ku kala tageen lithuania iyo montenegrona gool iyo afar gool waxaa ku awaduraanaday montenegro azerbaijan waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay malta jasiiradda faro ans waxay la dheeshay kosovo gool iyo gool ayayna ku kala baxeen dhegaystayaal sidoo kale maanta kulmo ayaa dhici doona waxaana ay isku arki doonaan dalalka iceland waxay la dhici doontaa switzerland halka kulanka xiisaha badan ee maanta dhici doonuu yahay xulalka dalka spain oo la dheeli doona xulka dalka ingiriiska bosnia an herzegavina waxay la dheeli doontaa north ireland estonia iyo hungary ayaa sidoo kale wada ballansan finland waxay la dheeli doontaa griiga belarus waxa ay la ciyaari doontaa moldova halka sidoo kale luxemburg iyo san marinona ay wada ballansan yihiin oo ay dheeli doonaan waxyaabaha ku soo kordhaa kulmadaasi natiijooyinka waan idiin soo gudbin doonaaye kulmo kale oo saaxiibtinimo ayaa dhici doona maanta kuweyt waxay la dheli doontaa australia sacuudi arabiya iyo ciraaq ayaa dheeli doona kroatia waxay la dheli doontaa jaban xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
jamaal axmed cismaan iyo xubintii ciyaaraha aad buu u mahadsan yahay haddii aanu idiin dulmarno qodobadii warkayaga maanta ugu waaweynaa waxaa ka mid a xukuumadda dowladda federaalk soomaaliya oo maanta soo saartay war-saxaafadeed ay isku garab taagayso kuna taageerayso dalka sacuudiga xukuumadda soomaaliya waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aan ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageerayso xasiloonida iyo qarannimada dowladaha carabta ayaa war-saxaafadeedkaasi lagu yidhi waxaanay shaacinaysaa baa layidhi dowladda soomaaliya inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada sacuudiga ee aanu walaalaha nahay waa sida war-saxaafadeedka lagu yidhi innagoo isgarabtaag uga muujinayna cid walba oo isku dayda inay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna u gaarsiiso amaba u geysato kaalinteeda iyo weliba danaheeda dhaqaale war-saxaafadeedka waxaa lagu soo gabagabeeyey jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa ay adkaynaysaa lagama maarmaannimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha ujeedaysan ee lagu bartilmaameedsanayo dalka sacuudiga war-saxaafadeedkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli jahawareer xoogan uu ka taagan yahay halka uu ku dambeeyey weriye jamaal khashuqji oo isagu markii ugu dambeysay galay qunsuliyadda dalka sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga jamaal ayaa wararku waxa ay sheegayaan in lagu dhex dilay qunsuliyadda inta badan waddamadii ka hadlay arrinta jamaal oo maraykanka iyo yurub ay ugu horeeyaan waxa ay sheegeen in haddiiba ay dhab noqoto in jamaal khashuqji lagu dhex dilay qunsuliyaddaasi ay arrintaasi wejigabax ku noqonayso dalka boqortooyada sacuudiga islamarkaana tallaabo adag ay ka qaadan doonaan ciidamada booliska magaalada jeska ah ee gobolka minnesota ayaa xaqiijiyey dhimashada laba gabdhood oo soomaali ah oo lala-aatan iyo aroortii sabtida booliska ayaa xalay soo gebagabeeyey baaritaan ay ku hayeen kiiska gabdhahan oo markii cid ugu wardambeysay la sheegay in ay booliska weydiisteen gargaar kadib markii ay soo garaaceen lambarka gurmadka deg dega ah ee bileyska maraykanka booliska ayaa sheegay in gaariga ay wateen bushre maxamuud cabdi iyo weliba saynab cusmaan cabdulle oo labadaba sagaal iyo toban sano jir ahaa uu ku dhacay balli taliyaha ciidamada booliska ee magaalada jeska scott nike ayaa warbaahinta u sheegay in meydka gabdhaha ay midna gaariga dhexdiisa ka heleen midda kalena ay biyaha ka soo saareen taliyaha ayaa sheegay inay weli ciidamada nabadgelyadu wadaan baaritaan la xiriira sababta keentay shilka ay ku dhinteen gabdhahan soomaalida
aad baad mahadsan tahay jacfar kukay oo qodobadii wararka ugu doorkaraano akhrinayo ahaa dhegaystayaal kaasi sidaad maqlaysaan codkaasi waa shay miro dacar ayaan markana idiin soo gudbinaynaa
codkaasi macaan ee eebe naxariistii jannaha ka waraabiya shay miro dacar waxa uu gebageba u yahay barnaamijkii dhallinyarada maanta idaacadayadii duhurnimo intaynu idaacadda galabta dib ugu kulmayno waa v o a oo isku duuban oo idin leh nabadgelyo
Yeah.